أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران waxaynu soo haynay rabbi inuu tabaaraka wa tacaala yidhi waa idin xisaabin doonaa waa idin soo faaruqi doonaa jin iyo insiyo markaa jin iyo insiyo haddaa awoodaan inaad ka baxdaan samada iyo dhulka meelun haddaa ka baxdaan bal ka baxa kamana bixi kartaan waxaydaan uga baxaynin yursal waa la soo dirayaa calaykumaa korkiinna waxaa lagu soo dirayaa insi iyo jinniyo shuwaadun olol baa lagu soo dirayaa olol oo lahab maaragtay saafi ah kaasoo min naari naar ah wa nuxaasun baa la soo dirayaa qiiq qiiq baa la soo dirayaa dukhaanun laa lahaba fiih marka quradaa haddii la akriyo rafcada wa nuxaasun waxay noqonaysaa qiiq qiiqan indhaha ka ilmaysiinaya aan meella loo aadi karaynin falaa tantasiraani guulaysan maysaan marka ama falaa tantasiraani isu hiilin maysaan laa yansuru bacdukum bacdan qaarba qaarka kale uma hiilinayaan waxba isku tari maysaan fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiinna nicmooyinkiisa badan tee ka mid ahoo tukadibaanay aa beeninaysaan insi iyo jinniyo markaa rabbi waxa uu leeyahay tabaaraka wa tacaala yursalu calaykumaa waxaa lagu soo dayn doonaa korkiina shuwaadun baa lagu soo dayn doonaa adigu waxaa loo badan yahay inay noqoto lahabka ololka saafiga ah oo min naarin waa nuxaasinna waa la akriyey inkastoo la eemaalinayo naarta ama shiwaad la odhanayo yursalu calaykumaa shuwaadu min neerin wa nuxaasin falaa tantasiraani haddii sidaa la akriyo nuxaastii caadigaa bay noqonaysaa nuxaastii caadigaahee la dhalaalinayey haddii lagu maaragtay lagu cadfo min neerin wa nuxaasin la yidhaahdo falaa tantasiraani markaa iyadaa ma guulaysanaysaan oo isu hiilin maysaan macnaha haddaa istidhaahdaan carara meel aa u carartaan male malaa'igtii ayaa idinku hareeraysan waa laydin qabqabanayaa waa laydinka jinse qaadanaya faida nshaqat isamaau fa kaanad wardatan ka dihaan faida nshaqad hadday dildillaacdo asamaau samadii hadday jeexjeexanto oo fa kaanad ay ahaato wardatan midii guduudan oo sidii ubixii guduudnaa ama faraskii guduudnaa oo kale ah ka dihaani ay ahaato ka dihaani dihaankaas in la yidhahdo waa mufrad oo ficaal ka xisaamin wa idaamin oo kale marka waxay noqonaysaa harag gacas oo kale ay noqonaysaa ka dihaani harag cas oo kale ay noqoto saantii lamada ahayd ee guduudnayd oo kale ay noqoto ama ka dihaani la yidhaahdo waa jamcu duhninoo duhnin waa saliidda iyo subaga iyo wax saasa markaa saliiddii casayd ee aan sida fiican loo miirin ee madoobeyd ay noqoto ka dihaani saliid oo kale ay noqoto ka durdiyi zaydi zaydka huubadiisii ay noqoto oo kale marka labadaa wejiin baa labadaba lagu fasiray kolley waa isbeddel baa ku imanaya samadii oo samadii way dildillaacaysaa si aayado badan ilaahay ku sheegay faida nshaqat isama faida nshaqat isamaau fahiya yowbay wanshaqat isamaau fahiya yowmaydin waahiya ida asamaau nshaqat wa aadinat lirabbihaa waxuqat wa ida alardu muddat dildilaac iyo jeexjeex hadda cirka haddaynu kor eegno wax dhaadheera iyo wax kala bedelan ku arki mayno ee way siman tahay aragtidiinna marka aakhiro sidaa ma ahee wax dildilaacsan oo isla markaa sama daciifa oo midabkeediina isbedelay oo taqayuru ku dhacay oo maray cas tahay iyo maray haddii la kuroon yahay asfar tahay oo jaallo tahay iyo maray madoobaatay isbeddel baa ku imanaya hadda se haddaynu cirka eegno midabka inoo muuqdaa asraq weeyaan marka sidaa ma ahaan doonto samadu ay way isbedeli doontaa fa idan shaqad hadday dildilaacdo asamaau samadii hadday dildilaacdo xaggii sare oo fa kaanad ay ahaato wardatan mid guduudan ay ahaato oo isbedbedelaysaa taasu waa khabaru kaana ka dihaani hadday ahaato khabar labaad ka dihaani haraggii casaa oo kale hadday noqoto haraggii guduudnaa ama ka dihaani saliidka saliidda huubadeeda saliidaha aan si fiican loo samay loo loo maaragtay loo loo loo safaynin sida macsarada madow maaragtay ama huubada madow taasoo kale ay noqoto fabiayi aaraa'i rabbikumaa tukadibaani rabbigii nimcooyinkiisa tee ka midahoo aad beeninaysaan insi iyo jinniyow fa yowmaidin maalintaa iyadaa yowma inshaqat isamaa maalinta ay samadu dildillaacayso laa yus'alu la weydiin maayo can dembihi dembigiisa la weydiin maayo insi la weydiin maayo dembigii oo dembigan ma samaysa mise ma samayn lama odhanaayo walaa jaannun jinna la weydiin maayo can dembihi dembigiisa oo la odhanayo jinyahow dembigan ma samaysay lama odhanaayo fa yowmaidin maalintaa iyada yowma inshaqat isamaa'u maalinta ay samadu dirdillaacayso ay guduudanayso isbeddelayso laa yus'alu la weydiin maayo can dembihi dembigiisi la weydiin maayo insun marka qur-aanka waxaa ku soo aroortay maaragtay aayado kale oo sheegaya in mararka qaarkood wax la weydiinayo waqifuuhum innahum mas-uuluun joojiya oo istaajiya waa la weydiinaya waxbaa la weydiinaya fawarabbika lanas'alannahum ajmaciina camaa kaanuu yacmaluun sida tabaaraka tabaaraka wa tacaala rabbi uu yidhi waa weydiin doonaa maalintaa waxa ay samaynayaan oo in la weydiinaya ayaa soo aroortay marka dhowr qowl baa ku jira oo in la yidhaahdo waa mawaaqif waa mawaaqif waa meelo kala duwan meelo waxbaa la weydiinaya meelon la weydiin maayo taas waa qowl oo maal meelaan waxba la weydiin baa jira haadaa yowmu laa yandiquun walaa yu'danu lahum fayactadiruun meelaaan waxba la weydiinayn baa jira iyo meelaha mar hore waa la weydiiyey kaanat masalatun waxbaa la weydiiyey uma khutimat waa la waa la waa la dhababay ama waa la awday calaa afwaahim afkoodii baa la dhababayaa marka xubnahooda hadlaya waa mar kale maye la weydiin maayo waxba oo waxaaba kala garanaya maalinka maanta ah malaa'igtii baa kala garanaysa calaamadahooday ku kala garanaysa siday noo imanayso maye waxaan waxba loo weydiinayn waa la weydiinayaa oo waxaa la odhanayaa lima camiltum kada wa kada maxaa waxaa u samayseen iyo waxaa u samayseen laakiin ma samayseen baan la weydiinayn adigu aqwaal baa ku jirta aqwaal baa ku jirta marka wax waa la weydiinaya waxna la weydiin maayo waana mawaaqif iyo mar la weydiinayo iyo wax la weydiinayo iyo waxaan la weydiinayn saasay kala noqonaysaa insha allah fa yowmaidin maalintaa iyada ah laa yusa la weydiin maayo can dembihi dembigiisa la weydiin maayo insun bini aadamka la weydiin maayo walaa jaannun jinnina la weydiin maayo can dembihi fa biayi aaraa'i rabbikumaa tukadibaani rabbigii nicmooyinkiisa tee ka mid ahoo tukadibaani ainsiiyo jinni waa beeninaysaan taana waa nicmo in la kala saaro bini aadan iyo jinniba wixii camal wanaagsan sameeyey wixii kale aan samaynin in la kala saaro yucrafu waa la garanayaa almujrimuuna gaalada waa la garanayaa iyo dembiilayaasha maalintaa iyadaa waa la yska garanayaa bisimaahum sumadoodaa lagu garanayaa oo fa yuukhadu markaasaa la qabanayaa binnawaasi fooda iyo walaqdaami gumaddaa la ysku qabanayaa dabadeedna markaasaa naarta lagu tuurayaa inta saa la isugu jebiyo oo waxay culimmadu yidhaahdeen xagga madaxa laga soo jebiyo oo dhabarka loo jebiyo lugaha iyo madaxa laysu keeno ayaa markaasaa loogu tuurayaa yucrafu waa la garan doonaa waa la garanayaa dhee almujrimuuna gaalada waa la garanayaa bisimaahum calaamadahooda iyo astaamaha ay leeyihiin baa lagu garanayaa xasan iyo qataada labadaas taabiciya waaweyn waxay yidhaahdeen biiswidaadi wujuuhihim wa surqati cuyuunihim weeyaan saas ah ka ansaxday biiswidaadi wujuuhihim weji madoobaanta wejigii baa markiiba isbeddelayo oo aada moodaa meyd qofku si kasta oo maalinkaa maanta uu caddaa marka uu maaragtay inkuu noolaa hadduu dhinto naftu ka baxdo cabaarba kadibba wejigaaba madoobaanayaba markaa wax geeri ku soo degtay baad moodaayo wejigoodii baa madoobaanaya indhihiina way jaallay noqonayaan surqat lcuyuub wanaxshuru lmujrimiina yowmaidin zurqa sida ilaahay tabaaraka wa tacaala weyli wanaxshuru lmujrimiina mujrimiintii baanu soo shirinaynaa yowmaidin maalintaa zurqan iyagoo indha cagaaran iyagoo indha madmadow unbay noqonaysaayo indhihii asraq ay noqdeen marka taasina waa sida ehlu jannaha iyo muslimiinta muuminiinta waxaa lagu garanayaa iyada weji caddaanta bilqurati wataxjiil sida loogu garanaya xubnihii maalinka ah maalinka ay ka weysaysan jireen wejigii oo weysada ay marin jireen iyo labadii gacmood iyo labadii logood ayaa calaamad gaari ka muuqata iyana way iska muuqdaan taloo muslimka aan weysaysanayn isaga maxaa lagu garanta xagguu raaci doonaa waayahay bicalaamatihim calaamadoodaa lagu garanayaa yucrafu lmujrimuuna mujrimiinta waa la garanayaa bisimaahum sumadoodaa lagu garanayaa fa yuuqadu waa la qaadayaadoo binawaasi waa la qabanayaa dhe binawaasi fooda halkaa weeyaan fooda jamcu naasiya weeyaan marka qofka marka la yahaanaynayo la duneeyo ayaa halkaa loo la qabtaa waryaa war waxyahow markaad doonayso inaad si xun aad maaragtay markaa taas weeyaan iyo walaqdaami gomodda fabiayi aalaai rabbikumaa tukadibaani nicmooyinka rabbiga intii ka mid ahoo insi iyo jin iyo u tukadibaani aa beeninaysaan teebaa beeninaysaan waxaa la odhan doonaa yuqaalu lahum waxaa lagu odhan doonaa haadihi tani jahannamu jahannamo weeyaan tani tani waa jahannamo ayaa la odhanayaa allatii taasoo yukadibu ay beeninayeen bihaa iyada almujrimuuna gaaladu ay beenin jireen oo marka adduunyada ay joogaan marka la yidhahdo janno iyo cadaabbaa jirtaa ay odhan jireen ma rumaysni anuu ma rumaysni ayaa la odhay adaba waatan haddaba yaduufuuna way warwareegayaan baynahaa iyada iyo wa bayna xamiimin biyo kulul aanin oo aada iyo aada u kulul oo muntaha alxaraara kulaylkooduu xaq dhaafay ayay dhex ku dhex noqnoqonayaan yaduufuuna waayo yataradaduuna way ku noqnoqonayaan baynahaa jahannamada jaxiimada iyo wa bayna xamiimin biyo kulul aanin oo aada iyo aada u kulul marka saasaa lagu odhanayaa ihaanatan lahum wa taxqiiran wa taskiiran wa tawbiiqan canaan iyo ihaanayn ilaa indhahoodayba ku arkaane oo iminka dee way hor taagan tahay in loo ishaaro xataa looma baahno laha haadihii waa tan ilaa haadihii wixii la ishaaraya lagu tilmaamaa laakiin waxaa weeyaan waa waa waa waa waa waa cadaab sidaa u taalla oo cadaabtii badaniga ahayd dagaal ma garanaysaa la dagaalayo oo lagu haydaartaynayo oo lagu dhaleecaynayo beeninta ay beeniyeen adduunyada ayaa sidaa loogu odhanaya haadihi tan alxaadiratu amaamakum alatii tushaahiduunahaa ciyaanan tan hortiinna taalo oo ad iminka indhaha ku haysaan jahannamo jahannamo weeye allatii jahannamadaasi yukadibu ay beeninayaan bihaa jahannama almujrimiina mujrimiinta ay beeninayeen yaduufuuna way noqnoqonayaan way warwareegayaan baynahaa jahannamo iyo wa bayna xamiimin biyo kulul aanin aanin laba tafsiir baa lagu fasiraayo tusqaa min caynin aaniya in la yidhaahdo waa ta aada u kulul oo tafsiirkaasaa sii fiican waxaa kaloo lagu fasiray selafki ka ansaxday inay yidhahdeen aanin diyaar ah biyo iyaguna diyaar ah id ilaqlaalu fii acnaaqihim wasalaasil yusxabuuna fi lxamiimi uma fi nnaari yusjaruun waxaa yacni qoorta kaga xidhan oo kaay ku katiinadaysan yihiin katiinado iyo silsilado yusxabuuna waxaa lagu jiidaa fi lxamiimi biyaha kulul baa mar lagu jiidaya uma fi naari yusjaruun dabeedna naarta walciyaadu billaah labadaasay ka dhexaynayaanoo marka ay wax cuncunaan waa inagii soo marnay ay wax cuncunaan ee geedkii zaquumka ahaa ka dhirgaan ee istiqaaso sameeyana biyana siiya ayaa la siinayaa biyaha kulul ee midhicarada jarjaraya markay biyaha naga daaya yidhaahdaan oo cuntaa hadda jirtaana loo baahdana haddana waxa weeyaan waa jahannamadii ayuunbay haddana wax cunayaan oo dhirtii wixii ka cunayaan fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa tii ka mid ahoo insiyo jinniyo utu kadibaana aa beeninaysaan qaala tacaala waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani waliman qof waxaa u sugnaaday khaafa baqay wuxuu ka baqay maqaama rabbihi rabbigii ishortaaggiisa ay khaafa wuquufahu bayna yaday illaahi lilxisaab ishortaaga uu rabbi ishortaagayo oo xisaabta isu hortaagayo ayuu ka baqay naftiisana wuxuu ka nahiyey hawada iyo inay waxay doonto samayso kaa isagaa waxaa u sugnaaday jannataani laba janno ayaa u sugnaatay laba jannuuliin waliman khaafa ciddii baqday maqaama rabbihi rabbigii maqaamkiisa baqday markaa maqaamkaa in master laga cabirana waa suuragal bay culimmadu yidhaahdeenoo ay qiyaamu llaahi calayhi markuu adduunyada joogay ayaa wuxuu ka baqay oo arka fahamsanay in ilaahay arkayo afaman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin bimaa kasabat yacni ilaahay baa taalacanayey oo eegayey oo maaragtay qaa'im ku ahaa wixiise eegayey isna sidaasoo isna ilaahay isaga jireeyey o isaga eegayey oo dee wuxuu lahaa dee adba ilaahay waa ku arkaya dee ilaahay iska ilaali adiguna oo waxaanu doonayn ha samaynin waxa uu doonayana haka ha ka maqnaanin saasuu islahaa ama se xisaabtii aakhira ayna ayuu ku talagelayo in mar ilaahay la horkeenayo oo maalinkaa maanta uu xisaabin doono labadaba waa ay dhici kartaa waliman qofkii khaafa baqay maqaama rabbihi rabbigiisa hortaagiisa xisaabu isu hortaagi doono oo wanahan nafsi cani ilhawaa oo aan qooqin oo adduunyada aan door bidin jannataani laba janno ayuu leeyahay laba janno ayuu leeyahay fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa tee ka mid ahootu kadib aanay aabeeninaysaan jannooyinkaasoo labadaa janno oo dawaata afnaanin laamo u saaxiiba laamo fanan jamcu fanan alaqsaan waa laamihii yacni laamo saa usoo ragaagacay oo wax waliba ay ku yaalliin oo barwaaqo ah ayay leedahay ama dawaata afnaanin waxay u sugnaatay jamcu fannin weeyaanoo jamcu fannin noocyo u saaxiiba dawaata afnaanin noocyo ayay u saaxiib tahay nooco khudaar cuntooyin waxyaabo kala duwan alwaan wa anwaac noocyo kala duwan bay u saaxiib tahay waa haddii la yidhaahdo min alfanni baa laga keenay nooc haddii fanan iyo qusni ay noqotona waa afnaan laamay u saaxiib tahay fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa tee ka mid ahoo tukadib aanay aabeeninaysaan fiihimaa waxaa ku dhex sugnaaday labadaa janno caynaani laba ilood baa ku dhex sugnaaday labadaa ilood oo tajriyaani soconaya o dareeraya laba ilood oo iska burqana iska iska socda fiihimaa waxaa ku dhex sugnaaday caynaani laba ilood labadaa ilood oo tajriyaani dareeraya fa biayi aalaai rabbikumaa tukadibaani fiihimaa waxaa ku dhex sugnaaday labadaa janno zawjaani laba nooc laba nooc baa ku dhex sugnaaday min kulli faakihatin faakiha kastaba laba nooc bay ayaa ayaa ku taalla miduu adduunyada ku yaqaanay iyo mid aanu aqoon saasoo kale ma tilin waa tusaale ahaan fiihimaa waxaa ku dhex sugnaaday min kulli faakihatin faakiha walba xaggeeda wax lagu lagu faakaysto o lagu raaxaysto zawjaani laba nooc ayaa ku sugnaaday ayib fiihimaa waxaa ku dhex sugnaaday caynaani tajriyaani biayi aalaai rabbikumaa tukadibaani fiihimaa waxaa ku dhex sugnaaday min kulli faakihatin wax kasta oo lagu raaxaysto oo lagu tafakuhaba zawjaani laba nooc markaa laba beerood weeya labadan beerood wallahu aclam laba beerood unbuu leeyahay saasaynu rumaynaynaa jannataani min fidatin aaniyatuhumaa wamaa fiihimaa wa jannataani min dahabin aaniyatuhumaa wamaa fiihimaa jannooyin ayaa ku sugan janno matalan wuxuu ku helay ictiqaadkiisii saxiixa ahaa jannana camalkiisii ayaa ilaahay ku sawaabiyey janno isagaa degan jannana dadku ku qaabilaa mid gurigiisay ku taallaa midna dibadday ku taallaa mid reerihiisaa leh midna isagaa leh adigu waxun bay ku sheeg sheegaan jannooyin buu leeyahay n laba janno ayuu leeyahay oo ilaahay og yahay mid kastaaba laba janno ayuu leeyahay dayib marka jannataani waana laba janno way kala duwan tahay oo kuwa inoo soo socdaa wa min duunihimaa jannataani baa inoo imanaysa marka labada janno way kala derajo hoosaysaayoo teenan baa sarraysa oo wa jannataani min dahabin aaniyatuhumaa wamaa fiihimaa weeyaan labada janno mid ka midii waa dahab bay ka samaysan tahayba weelasheeda iyo wax alle waxay dhex yaalloo dhami wamaa bayna alqowmi wa bayna an yanduruu ilaa rabbihim ila ridaau lkibri calaa wajhi fi jannati cadnin ayib laba iloodna way marayaan fiihimaa caynaani laba ilood baa tajriyaani dareeraya fiihimaa caynaan laba inood baa ku sugnaaday tajriyaanay dariirayeen midna tasniim baa la yidhahdaa midna salsabiil baa la yidhahdaa fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan rabbigii nicmooyinkiisa tee ka mid aho insiyo jinniyow ba beeninaysaan fiihimaa waxaa ku dhex sugnaaday labadaa janno min kulli faakihatin wax kastoo lagu faakahaysdaba zawjaani laba nooc laba nooc baa ku sugnaaday fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan muttaki'iina xaal ay yihiin kuwii maaragtay ku dengiiga mantaasa horeynu ka xaalaynana oo dee jamac xagga macnaha looga jeedo waliman khaafa maqaama rabbi muttaki'iina xaal kuwaa yihiin ku dengiiga calaa furushin furshaan furshaan korkeeda oo dengiigu waxa weeyaan waa laba nooc buu noqon karaayo inuu qofku suxul suxul u dhigto oo uu yani murtafiq yahay iyo inuu yahay mutarabbic marka fadhiga nooca tarabuca la yidhahdo si nebigu u yihi calayhi salaatu wasalaam inii laa aakulu muttaki'an ayib muttaki'iina kuwii jiibsaday weeyaan oo dengiigaa calaa furushihi furshaan korkood bay ku dengiigaan kuwa ahelu jannaha ee jannooyinka ku jira firaashta firaashyadaasoo badaa'inuhaa hoosteedu ama waxyaabaha lagu cubay ee lagu cabbeeyey min istabraqin xariirta teeda adag ay tahay wa jana aljannatayni labada janno wixii laga guranayena midhihii laga guranayena daaniin kuwa dhow weeyaan fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa faraha badantee ka mid ahoo tukadibaani insi iyo jinniya waad beeninaysaan markaa waxa ay noo sheegayaan inay dad iska raaxaysanaya yihiin oo haddii raaxo loo baahdo meeshii raaxadii la rabay ay taalay halkaa tahay ayaa laynoo sheegayaa muttakiin yacni itikaagu ama tarabuc in loo fadhiisto oo lugaha la isdhaafsado qofku markuu sida wanaagsan isaga fadhiyo ama uu suxul kaba dhigto maaragta oo kuraasta fadhigayo markuu ku fadhiyo way noo imanaysaa kuraastii fadhigaa calaa rafrafin cabqariyin xisaan muttakiina xaalay yihiin kuwa kufadhi ku dangiigsaday oo ku fadhiistay ama ku jiibsaday calaa furushin furshaan bay ku jiibsadeen shuruubta furshaantaasoo badaa'inuhaa cubkoodii hoose wixii lagu cabbeeyey ama xagga hoose ee dhulka xigta min istabraqin xariirta teeda adagay tahay haddaad eegto furaashyadan adduunyada inoo yaalla waxyaabaha lagu cabbeeyo ee ku jira ku dhex jira wax sidaa u macno la maaha qaarkood wax macno badan ba ku fadhiya maaha waxun baa laiskaga cabbeeyo soo kiciyo un la yidhi laakiin meesha waxa lagu cabbeeyey ee laga buuxiyey waxa weeyaan waa xariir adag marka waa marka uu ibnu mascuud leeyahay radia allahu canhu saxaabiga cabdullahi ibnu mascuud hadihi اlbaطaa'inu fakayfa low ra'aytum الdawaahir haadihi lbaطaa'inu bal taas waa tii caloosha hoose iyo xagga hoose xigtay fakayfa low ra'aytum الdawaahir haddaad dusha sare arki lahaydeen siday arrintu noqon lahayd lama sheeginba iyada wa jana اljannatayni jannada janaagu waa wixii la guranayey maa yujtanaa wixii laga guranayey jana ljannatayni labadaa beerood gurashadooda wixii laga guranayna daanin middoo weeyaan oo quduufuhaa daaniya waa wax gurashadeedu iska dhow way soo dhowaanaysaa wadullila wadullila tadliila daaniyatin calayhim dilaaluha waxa weeyaan waxaa u dhow gurashadii baa loo dulleeyadoo waa loo leeliyado hadduu jiifo qofka ahlu jannaha iyo haddii uu fadhiyo iyo hadduu taagan yahay waa isku mid iraadada unbaa ka xigta inuu yaro ishtaheeyo dhado talo midhkaa ma cuntaa midhka xabaddaa ma iska cuntaa xabaddii hortiisa ay imanaysa hadduu fadhiyana waa tan hadduu taagan yahayna waa tan hadduu jiifana waa tan tatadalla iyadaaba isa soo laadlaadinaysaba wallahu almustacaan inuu dherarku kaa soo daato soomaa wa jana aljannatayni jannooyinka gurashadoodii daanin mid dhow weeyaan oo aan wax dhiba lagala kulmaynin in midho laga soo qabsado ama midho laga gurto fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa tee ka mid ahoo insi iyo jinniyow tuka dibaane aa beeninaysaan fiihinna jannooyinkaa waxaa ku sugan labadaa jannooyay waxay kulansadeen ama fiihinna jannooyinka labadaa jannee hore iyo labada dambe la sheegi doono ibnu cuthaymiin tafsiir aana cid kale ku arag buu odhanaya wuxuu odhanayaa jannooyinka la isku jamciyey la yidhi fiihinna waa labada dambe wa min duunihimaa jannataani noo soo socotaa iyo waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani afartaa janno weeye bay u wada noqonaysaa buu leeyahy laakiin tafaasiirtii hore waxay leedahay fiihinna waxaa ku sugan labadaa janno iyo waxay kulansadeen qaasiraatu darfi kuwo indho gaabiyey indhahooda gaabiyey oo laabay araggooda waxay ku laabeen calaa aswaajihinna raggooda oo qudha waa kinaaya kinaayo waxay ka tahay dumarkii annisaa curuban adraaban kuwaynu soo marnay ma garanaysaa abkaaran curuban adraaban kuwii ma garanaysaa kuwii weeyaan marka kuwii bay kinaayo ka tahay oo waxaa lagu kinaayey inay yihiin qaasiraatu darfi kuwii araggooda gaabiyey oo ku koobay raggooda oo qudha oo nin kaleba u muuqan maayo wax allo waxaa jannada jooga keedunbaa ula quruxsan keedun baa ka yaaban tahayba kuwaasoo lam yadmithunna aanu bikra jabsanin raggan ka hor ma bikra jabsan insun insi ma bikra jabinin oo kama dhiijin qablahum kuwan hor kuwan guursaday ee la siiyey ka hor walaa jaanun jinno ma taabanoo ma bikra jabin damasku waa dhiigga oo min asmaa'i alxayd damas baa la yidhahdaa marka waxa weeyaan sida badanna gabdhaha bikrada marka uga horeysa ee lala kulmo dhiig bay yeeshaan oo carabta iyo caadooyin xun iyo dhaqanin xun bayba ka aaminsan yihiinoo dhiiggaasi hadduu iman waayo meeshaba waa lagu kala kacaya gabadhuna waa furan tahay meherkii iyo wixii lacagtiina waa la kala doonanayaa arrima waa adag tahayba innaga laakiin waxaynu waa iska wadbaylata waayahay raalli ahaad odayaashu mar ba iska hadlaayeen fiihinna kuwarkaa waxaa ayaa jannooyinka waxaa ku sugnaaday qaasiraatu darfi kuwa gaabiyey araggooda indhahooda gaabiyey oo waxa weeyaan wuxuu noqonayaa masdarun mudaafun ismu faacil oo mudaafun lifaacilihi lifaacilihi ismiga faacile qaasiraada ayaa wuxuu idaafaysan yahay mafcuulkii a may araggooda indhahooday gaabiyeen oo faacilkii buu idaafaysan yahay ama qaasiraatu darfi weeyaan oo darfi aswaajihinna raggooda indhahooda ayay gaabiyeen oo mafcuulkii loo idaafeeyo ragga ayaan meel kale eegin ninka gabdhaha haystaa meel kale kuwan adduunyada jooga isagoo afarta ugu qurux badan qabaa dumarka hadduu muslim yahay ayaa laga yaabaa inuu haddana si yaro eego kuwa agg kuwa indhaha ku yaro taago halkaas waxa weeye ninka qaba gabdhahaasi indhaha meel kale uma taago oo indhahoodii bay gaabiyeen ragga oo raggu meel kale ma eegaan ama iyagu baa indhahooda gaabiyey oo indhahoodii xidhayoo iyagu meel kale ma eegaan labadaba way isku way wada noqonaysa lam yadmidhunna ma taabanin macnaha waxay noqonaysaa ma bikra jabsanin insun insi qablahum iyaga ka hor walaa jaanun jinna ma taaban jinkuna jannada waa ku jiraa kiisi muuminka ahaa axkaamo iyo waxyaabo kale hadda inaan halka waa in hadda tarjamadaas aynu iska wadno un baa inagu talagale axkaamaha meesha markaa laga dhaliyaa fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa tee ka mid ahoo insiyo jiniyo u tuka dibaana aa beeninaysaan kaannahunna waxaad mooddaa kaannahunna xuralciintaas waxaad mooddaa iyo nisaau ahlijanna alyaaquutu dhagaxii yaaquudka la odhan jiray ayaad mooddaa fi safaa'i wejushabahu waa xagga saafinimada waayo dhuuxeedaa muuqanayaa oo jidhkeeda iyo dharay sidataba dhuuxeedii baa halkaa laga dhex arkayaa quraarad miyaad tidhaahdaa saafi miyaad tidahdaa dhagaxaasum baa lagu shabahay walmarjaanu macdanta kale ee marjaanka la yidhaahdo dhagaxa kale ee marjaanka la yidhaahdo ayay la mid yihiin filbayaadi xagga caddaanta xagga caddaanta kaannahunna waxaad mooddaa tabyiinu lmushabbah wixii la odhan jiray weeye kaannahunna waxaad mooddaa dumarkaa haddii leh waxaa lagu shabaho alyaaquutu dhagxi yaaquudka lo odhan jiray ee aad iyo aad wax kastaba looga dhex arki jiray walmarjaanu iyo dhagaxa kale marjaanka la yidhaahdo ee isaguna aad iyo aad u cad in la cagsiiyana waa suuragal fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin ee nicmooyinkiisa faraha badan le tee ka mid aho insiyo jinniyow tukadibaanaa beeninaysaan qaala tacaala hal jazaau lixsaani ila lixsaan hal jazaau lixsaani ixsaanka wanaajinta camal iyo caqiido wanaajin abaalkiisu miyuu ahaaday ila alixsaanu hawaab wanaajin mooyaane wax kale miyuu ahaaday marka hashan hadda culammadu waxay leeyihiin waa bimacnaa nafyi oo hal qur-aanka saddex afar nooc bay ugu soo aroortaa waa ku yidhi culimmadu oo waxaa ka mid a inay macnaa qad la mid tahay inay amar tahay oo istifhaam macna alamar tahay fahal antum muntahuun inay tahay istifhaamkii caadiga ahaa ee su-aal isweydiintaha fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqa iyo inay tahay bimacnaa nafyi ay tahay marka waana ku badan tahay iyadoo bimacnaa nafyi ah hal jazaau lixsaani ay maa jazaau lixsaani ee camal wanaajin uu qofka camalkiisa iyo caqiidadiisa adduunyada wanaajiyo abaalgudkiisu miyuu ahaaday maxay ila alixsaanu hawaab wanaajin mooyaane sawaab wanaagsan oo waxaa isku qoofalanay jannooyinka iyo amuurahaas in lagu abaalmariyay mooyaane wax kale miyuu ahaada marka jannooyinkaasi waa taa oo dadaalna way isaga baahan tahay dadaalna way isaga baahan tahay iyo tawfiiqda ilaahay ku waafajiyo od ilaahay aada ugu barido iyo dadaalna way u baahan tahayoo waa ka nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man khaafa adlaja man khaafa adlaja wman adlaja balaqa almanzil alaa ina silcata allahi haaliya alaa ina silcata allahi aljanna man khaafa ciddii baqaysaa adlaja wuu guureeyaa oo yacni dalaj iyo idlaaj baa jire labada hadda siday kala ahayd waa igu kala iima kala caddee habeenka marka gelinka hore la socdana mid baa lagu magacaabaa marka gelinka dambe la kallaho oo maaragtay waaga dambe lakaca waaga hortiisa la kacana mid baa lagu magacaabaa adigu almuhim waxa weeyaan qofkii baqay waxa weeyaan nebigu alay sala salaam oo is idhaahdo qorax iyo baa halkaa kugu helaysa haraad iyo dhibaato iyo wuu guuraya guuru ku socdaa habeenkii man khaafa adlaja waman adlaja kii guurayaana balaga almanzila guriga waa u gaadhaa markaa maxaa loo guuraynayaa oo loo garab caraabayaa alaa ina silcat allaahi haaliya hadda alaabta ilaahay jannada ilaahay waa qaali alaa ina silcat allahi aljanna markaa guure iyo galab carrow iyo dadaal iyo dadaal bay u baahantah waxaasoo xurarcaynaya waxaasaa dhex yaalla waa xurarcaynta uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wala nasiifu ixdaahunna midkood gambada yare ay madaxa ku sidato khimaarka yar ama gambada yare ay maaragtay gambaysatay ayaa khayrun min addunya wamaa fiiha gabadha masarkeeda ay madaxa ku xidhanta iska daa marka aad aragtana waxa weeyaan dhuuxeedaa muuqanaya laba zawje ayuu leeyahay oo itnataani yuraa muqu saaqihima saaqooda dhudhunkooda dhuuxeeda waa muuqanaya gabadha waa quraarad quraarad weeyaan walaysa fi ljannati aczab waxaa malaya maalin dhowtin aan idhi mago subxaan allah waa la iska xusuus daran yahaye xadiiskaasu dabcan waa laa shaka inaanu horena u aragnay laakiin waaba iska elownay xadiiska saxeenkay ku caddahay inaan jannada aanu acdab iyo wax doob layahay jirin habeenadood baan shaki geliyaan malanaya halka kan oo aan idhi talow jannada doob ma jiro dee marka xadiiskay ku caddaydba saxeenka markaa doobku waa nusqaanba halkaas yaan sii raacinay waayo dee haddii jannadiiba doob laga waayo waayahay doobnimadii ha inta hore uu doobka yahay dee usoo galgalanaya usoo yaro ma garanaysaa doobnimada haddii guurka usoo socdo intaas waa johorada waa fiican yahay doobka xagga waa ka fiican yahay oo dee hadha waa nin qaaliya doobka ya laakiin haddii weligiiba doobnimo ku gawoobo ka warran taasi waa mushkiladu iyadu ayib hal jasaau lixsaani ixsaanka iyo maxaan ku idhaahdaa camal wanaajinta abaalmarinteedu miyay ahaatay may ahaanine ila alixsaanu hawaab wanaajin mooyaane fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa faraha badantee ka mid ahoo tukadibaan insiyo jinniyow aa beeninaysaan wa min duunihimaa labadaa waxaa ka sokeeya oo sokadooda ahaaday jannataani laba janno oo kale oo jannooyinkaa hore waxaa lahaa baa laleeyahay culimmadu ay leeyihiin muqarabiintaa lahayd dadka muqarabiintabaa lahaa marka laba janno ah oo kale ayaa jirta iyaduna fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaani labadaa janno oo mudhaamataani aada iyo aada u madow oo cagaarkii iyo quruxdii iyo cagaarnaantii intay ka badatay ayay madow isu bedeleen labadaa janno oo mudhaamataani aada iyo aada u madoobaad oo cagaaran oo qurux badan fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaani fiihimaa waxaa ahaaday labada janno ee madoobaaday caynaani laba ilood baa ahaaday labadaa ilaado labada iloodoo nadaakhataani boodboodaya oo soo burqanaya kuwii hore waxaa la yidhi tajriyaani fiihimaa caynaani tajriyaani kuwana waxaa la yidhi fiihimaa caynaani nadaakhataani marka waa labada waa kala daran yihiinoo kuwaa horea sarreeya yani kuwaa hore waa dareerayeen oo iska qulqulayeen kuwana waa soo yaro boodboodayeen fabiayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa tee ka mid ahoo tukadibaan aa beeninaysaa nis iyo jinniyow fiihimaa labada janno ee dambe waxaa ahaaday faakihatun baa ahaatay wax lagu tafakuho wa naqlun timir baa ahaatay wa rummaanun baa ahaaday tii hore waxaa layihi fiihimaa min kulli faakihatin zawjaani tan waxa layihi fiihimaa faakihatun marka waa kala sareeya labada janno fiihimaa ay labadooda ayay ku dhex sugan tahay faakihatun faakiha ayaa ku dhex sugan wa naqlun timirti baa ku dhex sugan wa rumaanun rumaan baa ku dhex sugan oo rumaankii iyo fawaakihidii ma ka mid yihiin mise ka mid maaha halkaasay culamadu markaa fiqigaa ka saaraan naqliga iyo rumaanka iyo fawaakihda ma ka mid yihiin mise ka mid maaha axkaam baa ku dhismaysa haaruun rashiid ayaa wuxuu weydiiyey shuyuukh baan filaya inay ahayd majliskiisii hadduu nin ku dhaarto oo yidhaahdo naagta haddaanan ehel jannaha ka mid ahayn waad iga furan tahay naagtiisa xaaskiisa ka waran marka adigu sheekh baa wuxuu fatwooday inuu yidhi hadduu macaasi ilaahay dartii maalin uga tegey maalin hadduu macaasi uga tegey darti ilaahay darti oo inta wax khatara uu helay ama lacag ama adduunyo ama wax kale oo uu jecel yahay u dagmeen ayuu ilaahay dartii uga dhaqaajiyey waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani kaasuu noqonayaayo ka furmayso gabadha ehlu jannadu xisaabinaya aayaddaasuu iska adeegsanaya maqaamka rabbigii buu ka baqay markaa gabadhii ka furmayso fiimaa faakihatun baa ahaaday wa naqlun baa ahaaday wa rumaanun baa ahaaday fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaani fiihinna jannooyinkaa waxaa ahaaday khayraatun kuwo khayr badan baa ahaaday oo khayraat lakhlaaqi macnaha nisaaun baa ahaaday karimaat lakhlaaqi akhlaaq wanaagsan xisaanun kuwo qurux badan oo xisaanulwujuuhi wejigooda aada iyo aada u qurux badan yahay marka waxay u kala noqonayn bay culimmadu leeyihiin khayraatun waxay u noqonaysaa xagga akhlaaqda waa wax akhlaaq wanaagsan oo dabiicad wanaagsan oo mutaxabiba ah xaggii wejigiina waa wax qurux badan oo weji ku qurux badan weeyaan fiihinna dhexdooda waxaa ahaaday jannooyinka khayraatun kuwo khayr badan baa ahaaday dumar khayr badan xisaanun kuwii horena maxaa lagu sifeeyey fiihinna qaasiraatu darfi lam yadmithunna insun qablahum walaa jan kuwana waa lagu sifayn doonaa laakiin kuwa hore ayaa sarreeya kaanahunna alyaquutu baa layidhi kaanahunna alyaquutu walmarjaan kuwan lama odhan fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaani xuurun xuuralcayn weeyaan kuwii cadcaddaa weeyaan maqsuuraatun oo la gaabiyey lagu xidhay lagu asturay fi lkhiyaami taadhooyinka taambuugyada fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaani rabbigii nimcooyinkiisa farahaa ka badan insiyo jinniyow teebaad beeninaysaan maqsuuraatun tii la gaabiyey weeyaanoo macnaha lagu xabisay ama lagu asturay fi lkhiyaami marka khaymaddu waa taandho laakiin dee taandhadeennan maaha waa bahal iska weynaatay oo lixdan mayl ah lixdan mayl taandho ah oo meel walba ka mida xuralcay baa joogtay wixii baa kala jooga marka ninku hadduu taa la joogo isarki maayaan waa duni ilaahay weeyaan lixdan mayl waa imise inna fi ljannati khaymatan min lulu'atin mujawafa waa wax sidaa loo soo gembiyey uun qaabkii t dee inaga waxa wax laynoogu sheegaya waxaynu naqaano soomaa taandho weyn iminkaaba adduunyada waxay keenaan taandho weyn oo kumanaan qof lagu xeraynayo waa idinka arkay berigaa hore lama booqoone qur-aanku sheegaya iminka waxaa la helayaa taandha la taagayaa taandhadaasi kumanaan qof baa gelaya oo ku shiraya oo ku cuntaynaya marka taasi waxba maahee tani waa situuna maylan weeyaan inna fi ljannati khaymata min lulu'atin mujawafa carduhaa situuna miilan situuna maylan fii kulli zaawiyatin minha ahlun eel walba xurarcayntii iyo dumarkii ahlu jannahii baa kala jooga maa yarawna alaakhariina kuwa kale arki maayaan yaduufu calayhim almu'minuun xadiiskaas bukhaari iyo muttafaqun caleyh labada kii wahaa garan maayo marka waxaasaa joogo maqsuuraatun kuwii lagu gaabiyey weeyaan fi lqiyaami taadhnooyinkaa waaweyn fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa tee ka mid oo insi iyo jinniyow tukadib aanaa beyninaysaan lam yadmithunna ma taabanin macnaha ma bigra jabsanin insun insi qablahum iyaga ka hor walaa jaannun jinna ma taabanin fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa tee ka mid oo insi iyo jinniyow tukadib aanaa beyninaysaan mutaki'ina xaalay yihiin kuwii dangiiga suxullaystay oo jiibsaday ama mutaki'ina xaalay yihiin kuwa dangiiga oo tarabucay oo fadhiga tarabuca la yidhaahdo u fadhiyaa calaa rafrafin rafraf korkii rafraf rafrafkaasi waxay selafkii ku fasireen qataada iyo daxaak iyo xasan iyo ilaa ibnu cabbaas baa laga soo wariyey ey calaa maxaabisa kuraas bay ku fadhiyaan calaa rafrafin almaxaabis yani almaqaacid weeyaan calaa rafrafin kursi fadhi ayay ku fadhiyaan kuraastaasoo khudrin cagaaran wa cabqariyin ayay ku sugan yihiin cabqariga mid aad iyo aada u wanaagsan cabqarigaasoo xisaani marka cabqarigu isagu wuxuu noqonayaa bay leeyihiin gogoshii gogoshii roogagii miyaynu nahnaa iyo kaarbadadii quruxda badnaa ayay noqonayaano busud busud ba ay ku culimmadu sheegayaan busud buste bustihii markaa ma aha e bustihii dusha laga howanayay maaha waa kii dhulka la dhigayey weeyaan ee dhulka lagu goglayey weeyaan mutaki'ina xaalay yihiin calaa rafrafin kuwo ku fadhiya kursi fadhiyaal ku dangiiga kursi lagu fadhiisto khudrin oo cagaaran wa cabqariyin cabqariga shayga maaragtay aad iyo aada u wanaagsan baa la odhan jiray cabqari weeyaan oo magaalo yaman ku taallo oo aad iyo aad xarabka iyo farshaxanka caan ugu ahayd ayaa cabqar loo odhan jiray ayaa loo nisbeeyaa qaarna waxayba idhaahdaan jink magaa jin bay ahaydoo jeeljini wixii maalinka laakiin cabqari wax alla wixii kamaal heer sara ahay wanaagsanba waa cabqari baa la yahdaa nebiga waa kii yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo cumar binu khadaab sheegaya falam ara cabqariyan cabqari la mid ah cumar binu khadaab oo sidii wadaantii magaranaysa riyadii xadiidkii riyada marka cabqariga waxaa la yahdaa wixii wanaagiisu aad u sarreeya baa la yahdaa wa cabqariyin iyo gogol gogol ama se roog ama kaarbado xisaanin oo qurux badan ayay ku fadhiyaan weeyaan fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa tee ka mid oo insiyo jin iyo tukadib aanaa beeninaysaan tabaaraka smu rabbika tabaaraka waxaa khayr batay oo khayrkiisu aad iyo aad isaga badan yahay ismu rabbiga rabbigaa magaciisa magaca rabbigiisu waa khayr badan yahy rabbigaa magaciisu waa khayr badan yahy bismi illaahi haddaad tidhaahdo maa sha allah wax weyn baa kuugu jira barakadiisa waxaaba ka mid a waxyaabo badan baa lagu xalaalaystaa haddaad neefkii gowracayso bismi illaahi aan la odhan haddii muslim gowracay khilaaf baa ku jira yacani dabiixadaas marka bismika rabbika ayaa wax badan ma garanaysaa khayrkiisu aad iyo aad isaga badan yahay rabbigii day diljalaali weynanka u saaxiibka ahaa iyo cadamada walikraami iyo maamuuska tabaaraka waxaa khayrkiisu batay ismu rabbika rabbiga magaciisa ayaa khayrkiisu badan yahay rabbigii diljalaali weynanka u saaxiibka ahaa oo cadamada u saaxiibka ahaa iyo weynaanta in la weyneeyo ehluhaa wa huwa ehlun an yujalla wuxuu ehel u yahay in la weyneeyo falaa yucsaa wa yushkar falaa yukfar wa yudkar falaa yunsaa wuxuu ehel u yahay in la xusuusto wuxuu ehel u yahay in lagu shukri dhaqo oo aan laga gaaloobin wuxuu ehel u yahay in la weyneeyo wuxuu ehel u yahay dadka weyneeyo in la weyneeyo ina min ijlaal illaahi ikraama di shaybati lmuslim weynaynta ilaahay la weynaynayo waxaa ka mid a qofka muslimka ah ee islaamnimada diinta ku ciroobay ee islaamnimada ku ciroobay in la ixtiraamo ayaa weynaynta ilaahay ka mid ah iyo bisuldaani suldaankii muslimka ahaa madaxdii muslimka ninkii madaxda ah ee muslimka ahaa isagana al inaan la ihaanayn oo la dulaynin alla ikraamo ayaa weynaynta ilaahay ka mid ah waa xaafid alqur'aan kii qaariy alqur'aan ninkii qur-aanka maaragtay kolka ka hayey hayr almugaali fiihi waljaafi canhu ee aan qur-aanka ku talax tegayn isla markaana qur-aanka aan jafaa ku samayn oo ka haajirin oo qur-aanka dayicin ee qur-aankii ku camal falaya ninka xaafidulqur-aankaana in la weyneeyo la ixtiraamo ayuu mudan yahay markaa nebiguna calayh isalaatu wasalaam ku celceliyo muu yihi alidu laasima biyaa daljalaali walikraam markaa ducaysanaysaan waxaa badisaan inaad tidhaahdaan yaa daljalaali walikraam yaa daljalaali walikraam nebigu calayh isalaatu wasalaam markuu salaada ka baxo ilaa uu yidhaahdo maaragtay allahuma anta salaam waminka salaam tabaarakta ya daljalaali walikraam tabaarakta ya daljalaali walikraam ayuu odhan jiray oo ka mid ahayd adkaartiisii wallahu subxaana wa tacaala aclam